subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa washington
subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax khamiis ah bisha juulayna waa sagaal iyo toban sanadka labada kun sideed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda saaka waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo ee saaka idinkugu haynana waxaa ka mida lix dhallinyaro soomaali ah oo lagu xiray dalka kanada
waxaad sidoo kale maqli doontaan dadka ku nool magaalada balcad oo la halgamaya dib u dhisidda isbitaalka guud ee magaalada oo aanan shaqayn tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii oo maanta magaaladan meel xataa haweentu haddii ay habeen dhaweyto waxaa xaqiiqo ah gabadh isku go-daan kor tegay aniga aniga naftirkeedaan kula hadlayaan kor tegay marka wax badan oo culaysyaha jiraan walay
qodobada kalean idiin haynood maqli doontaanna waxaa ka mida qaar ka mida ardayda dhigata jaamacadda muqdisho oo si muto dawacnimo ah wax ugu bara carruurta barakacayaasha ah ee ku jira qaar ka mida xeryaha muqdisho ciyaarihii iyo weliba waxaad qaybta dambe aad ku maqli doontaan
dardhacay caalaan maale qaladna waa la sixay jire labadaysu qalantana qaar kalaa dilayo isu qoonsadaa jira
heestaasi waxaad maqli doontaan gebagabada balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
shalay waxay ahayd maalin kale oo la isweydiinayay ma sameeyey mase ma samaynin waxaa jira jahwareerka aqalka cad ee dalkan maraykanka looga arrimiye ka haysta kaasoo ku saabsan haddii madaxweyne donald trump uu war isdabamarsiin ah uu u sheegay hay-adaha mukhaabaraadka dalkan shalay oo arbaca ahayd mar uu socday shirka wasiirada dalkan maraykanka ayaa madaxweyne donald trump waxa uu mar qura madaxiisa ruxay isagoo yiri waad mahadsantihiine maya wuxuu uga jawaabayay su-aal la weydiiyey oo ahayd haddii ruushka uu weli waa haddii ruushka uu weli ku lug leeyahay siyaasadda dalkan maraykanka islamarkaasina khatar muuqata uu gudaha dalkan maraykanka ku yahay siyaasaddiisa saacada kadibse sara hakabey oo ah sandrays haweeneyda afhayeenka ka aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa sharaxaad ka bixisay waxayna sheegtay in madaxweyne donald trump su-aasha mar qura maya uu uga jawaabay ee ahayd mid uusan ula jeedin su-aalihii wariyaasha ay weydiinayeen
maxkamad ku taalla dalka turkiga ayaa amartay in xabsiga lagu sii hayo andrew branson oo ah nin u dhashay dalkan maraykanka oo ay dowladda turkiga ku eedeysay argagixisanimo ninkan oo ah wadaad ka tirsan kiniisadaha maraykanka ayaa xukunkiisani kusoo beegmaya xilli ay dowladda maraykanka dadaal ugu jirto in lasoo daayo wadaadkani xiriirka turkiga iyo maraykanka ayaa aad u liitay labada sano ee lasoo dhaafay xariga ninkani ayaa qayb ka ah mugdiga soo kala dhex galay cilaaqaadka siyaasadeed ee labadan wadan oo ka wada tirsan nato xaakimka maxkamadda ayaa amray in dhegeysiga dacwadda andrew branson dib loo sii ambaqaado labaiyo tobanka bisha oktoobar ee sanadkan waa markii saddexaad oo ay maxkamadani diideyso codsi ah in xorriyaddiisa uu dib u helo wadaadkani
subax wanaagsan mar kale halka wararkaasi idinkaga imaanayaana washington aan ku bilownay ciidamada la dagaalanka hubka iyo burcadda ee dalka canada ayaa galabnimadii arbacadii shalay ahayd waxay xireen ilaa iyo lix qof oo ay ku jireen dhallinyaro asalkoodu soomaali yahay dhallinyaradaasi oo looga shakisan yahay inay haysteen hubka sharci darrada ah ayaa waxaa laga soo xiray guri ku yaala bartamaha magaalada trono haddaba wariyaha v o eda ee dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay injineer sadiiq cali xaashi oo ka mida dhallinyarada kusoo koray waxna ku bartay dalka canada oo in muddo aba uu ololeynayay wax ka qabashada dhibaatooyinka dhallinyarada soomaalida gobolka ontario ee dalkaasi canada sida maanta aan wararka ku arkay newska markaan akriyey waxaa booliiska toono magaalada kaas ahaan gang unitka ama gang task forciga ee guri magaalada ku yaalla galeen ee kasoo qabteen hub lix dhalinyaraan ay ku xireen magacyada meesha ka muuqday magacyo dhalinyaro soomaaliya oo qof walboo soomaaliya markuu arko garanaya inay soomaali yihiin ayaa ka muuqday waa laba siyaabood markii loo arko marna waxa waaye mar walba oo hub laga qabto jidadka magaalada oo laga hortago waxyaabaha crimeka waa wax fiican markii la arkana wiil dhalinyaraha soomaaliya waa wax laga naxay noqonaysaa waa tahay sadiq dabcan madaxa booliiska magaaladan toronto mark sanders waxa uu tilmaamay in laba boqol oo ciidan oo dheeri ah laga bilaabo toddobada fiidnimo ilaa saddexda subaxnimo oo xilli dambe ah in xaafado uusan magacaabin laga bilaabo labaatanka bishan julaay la geyn doono si markaa loo yareeyo hubkan iyo dhibaatooyinka markaasi dhaca sidoo kale duqa magaaladan toronto john tory wuxuu tilmaamay inuu jiro qorsho oo looga hortegayo dhibaatooyinkan la xiriira ee qoryaha laysku adeegsado ma kuu muuqataa marka dadaaladan ay wadaan mas-uuliyiinta gobolka iyo magaalada toronto iyo ciidamaduba in ay wax ka bedeli karaan dhibaatooyinkan ee dhalinyarada soomaalida marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan caddeeyo waxaan crimeka la yidhahda ama gun violenceka ama muxuu ahaa possession of hubkaan magaalada ama jidadka laga taagan ku jiro wax dhalinyarada soomaalida ama soomaalida qaas waa ma ah mana aha in annaga profilinkaas nala ku sameeyo ama annaga isku samayno laakiin arrinta uu ka dhawaajiyo chiefka in mataqaanaa ciidan dheeri ah iyo howlgal dheeri ah la sameynayo wax cusub ma aha dhowr sano ka hor waxaa jiri jiray waxa la yidhahda tabis projecta jiri jira booliiska oo fundingka laga jara markii dambe ujeedadoodana ay ahayd in muxuu ahaa xoog ay saaraan la dagaalanka gangska iyo hubabka magaalada ku jiro wax ka soo baxay oo tangible ah ma jirin markii ugu dambeysana siriga fundingka way ka jartay sheekada ah tough on crimes in crimeka tough lagu noqdo waxaa ka horeyso in laga hortago fakriga waxaa ka horeysa in laga hortago fursad la-aanta waata sadiiq marka laga soo tago dadaalada ee dowladdu ay wado dhinaca soomaalida laftoodu dadaalo ayay wadaan xaafadaha soomaaliduna sidaan ognahay waa kuwa dhibaatada inta badan ay ka dhacaan dadaalo waxaa jira marka adiguba qeyb aad ka tahay iyo dad kaleba ay wadaan oo soomaaliya oo ku aadan sidii dhibaatooyinkan ragaadiyey dhalinyarada soomaalida looga hortegi lahaa ilaa hadda wax miro dhala muuqda ee kama aysan imaan dadaalkooda maxay tahay sababta xuseen wallahi anaga aniga nin mar walba waxaa ummadda soomaaliyeed magaaladan ku dhaqan advocacy sameeya oo u qayliya wax mana ahan oo shaqeeya ama kureeriya laakiin mar walba way dhibtaa dhibaatooyinka communitygeena ay face garayaan waxaana jeclaa mar walba inaan ka hadlo aan advocacy ka sameeyo waxaan samaynay at one point mar waxaan samaynay somali canadian youth naar oo loola la yidhaahdo oo wacyigelin ahaa iyo isla xisaabtan ahaa oo aan ugu dallahayn markii uu batay dhibka iyo dhimashada dhalinyarada soomaaliyeed inaan ummadda wacyigelino inaan ummadda mobilize garayno aaminayno oo lala xisaabtamo muxuu ahaa systemka annagana aan isla xisaabtanno aan wax ka bedelno waxyaabaha qaarkood
kaasi waxa uu ahaa injineer sadiiq cali xaashi oo ka mid a dhallinyarada kusoo kortay waxna ku baratay dalka kanada in muddo aana u ololeynaysay wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada heesta waryahayaga magaalada torono xuseen nuur xaaji ayuuna u warramayay halkaasi aad nagala socotaanna waa washington
qaar ka mid ah ardayda dhigta jaamacadaha ku yaalla magaalada muqdisho ayaa waxbarasho lacag la-aan ah siiyey caruurta ku nool xeryaha barakacyaasha ee magaalada muqdisho waalidiinta dhalay caruurtani ayaa soo dhoweeyey tallaabadani oo ay ku tilmaameen mid fursad siinaysa ubadkooda faahfaahinta warkaan waxaa inoo haya ibraahim xasan daandurey toddoba sano kadib markii macaluusho ay ka dhacday dhulka soomaalida oo ay ku dhinteen ku dhowaad rubac milyuun qof ayaa waxaa magaalada muqdisho weli ka jira xeryo barakacyaasha oo ay ka buuxaan dad ka soo cararay macluul iyo colaadaha ka jira meelo ka tirsan soomaaliya xerada badbaado waxaa ku jira dad fara badan oo aad u diihaalsan hoy haysan lacag haysan islamarkaana carruurtooda aysan haysan mustaqbal dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha ayaa isku dayey in ay waxbarasho lacag la-aana ay siiyaan carruurtan dhallinyaradaasna waxay sheegeen in waxbarashadu ay tahay waxa keliya oo ay dadku u awoodaan
annaka haddaan maana u awoodin inaan maaragtay dadkaasi wax siino balse keliya waxaan keliya u awoodnaa ee tahay inaan wax barno aan soo saarno hogaamiyaalkii berri carruurta xeryaha ku jira ee wax la baro waxaa ku jirta gabadh dhanyar oo wax weyn ku haminaysa markay weynaato waxaan rabaa inaan iskuulka aydoon dhigto mustaqbalkayni aan kalkaalkaalso noqdo dadka isbitaalka jiifanayaan daaweeye
hay-adaha waxbarashada ayaa waxa ay ku burbureen dagaalada sida hay-adaha kale dadka danyarta ah dugsiyada qur-aanka baahay ma awoodaan inay carruurtooda geeyaan iskuullada caadiga ah oo lacag badan laga bixiyo wax fiican ayaan ka dhaxalnay aniga hadda waa ugu horeeyaa ka kowaanahay oo ilmahayga ay dhiganayaan dhowr caruur ay ii dhiganayso oon ka badin waaya inaan cararo laba caruur keliya inaan iskuul hadda ii dhammeeyaan ayaga naftirkood cariri aan ku bixinayo bishooda labaatan doolar bishii la qaadanaya wixii dhaadhac kale lagu weydiinaya kuusii dheeryihiin kuwa kale waa ka badin waaya inaan geeyo iskuul aan waxbaro waa yeeli baa qaar ka mida dadka degan xeladan badbaado ayaa waxaa si weyn ay u soo dhoweeyeen howsha ay ardadan keligood wadaan waxayna sheegeen in howsha ah in carruurta waxbarasho aasaasiga ay helaan ay tahay waajibaadkii looga fadhiyey lagana sugayay dowladda balse waxay sheegeen in doorkaasi aanu imika muuqan aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo warbixintaas inala socodsiinayay
waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan washington degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ka mid tahay degmooyinka dalka soomaaliya ee aan helin howlaha caafimaadka tan iyo markii ay dhacday dowladii dhexe soomaaliya sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii wakhtigan la joogo qaar ka mida dadka deegaanka qurba joogta iyo siyaasiyiin isu taga ayaa wada inay dib u howlgeliyaan isbitaalkii magaaladaasi ay lahayd inkastoo dadka ay wakhtigan ka deerinayaan dhaqaalihii ay aruurinayeen oo gabowsi ka sii a xildhibaan ka soo jeeda degmada ayaa waxa uu ka deerinayaa xaaladda caafimaad ee dadka balcad oo masaafo dhan soddon kilomitr u jira isbitaal ay helaan oo ku yaala magaalada muqdisho xasan maxamed ibraahim xasan dheere oo ka mid a xildhibaanada maamulka hirshabeelle ayaa khadka telefoonka ee balcad iigu warramay ma ma ma laga sheekeyn karo degmadan waxaa hoos timaada sagaashan iyo dhowr tuulo oo degmo ah caafimaadkeedu aada u liitaa haddii ay ahaan lahayd dhinaca oo biyaha haddii ahaan lahayd dhinacii maxaan ku rahdaa ay cudur oo dhan waayo maadaama webigii uu maro haddana isbitaal aysan lahayn boqolkiiba sagaashan aaday u liidataa magaaladan caafimaadkeeda waa garta waxaa jirtay inaad isku dayo sameynayseen in laga sameeyo magaalada ama laga hirgeliyo xarun caafimaad oo markii ugu horreysay dhowr iyo labaatan sanaa tan iyo markii dowladdii dhexe ee burburtay halkee ayuu ku dambeeyey hadafkaasi wallaahi weli waa socdaa oo waxaan waa wax driin ah oo haddana ka tarjumaysa baahida ummaddan ay qabto oo wax weli hadda socdo waaye waa fayskii labaad ee wareegii kore ayaa hadda noo dhammaaday waxaan bilaabaynaa insha allah haddii ilaahay noo suurageliyo wax nagu taageerana aan helno waxaan rabnaa inaan bilaabno qaybtii ugu horeysay oo gagaarka degdega ah laakiin hadda ilaa iyo hadda wax gacan na soo gaartay haddii ahaan lahayd ama dowladdii federaalka haddii ahaan lahayd ama dowladdii anagu aan ka tirsanayn ama goboleedkii aan ka tirsanayn hirshabelle haddii ahaan lahayd ma jiraan waa uun maxaan ku rahdaa waa wax shacab uu la kufkufayo waaye waa shacab dhibtooday waaye waa shacab aan meel ay u maraan aysan haysanin soddon kilomitr oo lix saac loo soconayo xamar u jirtaa oo aan jid lahayn haweenku dhibaatada taagan adi shaksiyan haddaa aragto waa ilmeyneysaa marka waa waa waa un driinkeni waa waa driin waaye qalbigaan haynaa maha ma hayno weli wax dhaqaalo badan waa gartay marka howlaha isbitaalka ilaa iyo haatan maxay yihiin waxaa idinku taagan oo aada la dhaqaajin la-dihiin waxa nagu taagan oo aan la dhaqaajin la-nahay waa dhaqaale xumo horta markii hore waxaan waa wax dad magaaladii u dhashay isu tegey xanuunka hayo ee gabadhiisu hayso walaashiisa hayso haweentiisu hayso markuu arkay ayaan bilownay meel dhexe markuu naga istaagay anigadan oo guddoomiyaha guddiga u ah indhana u ah ayaa haddana dahabshiil inta u tagnay deyn materiyaalo ah oo lacag ilaa iyo dhowr iyo toban kun ah materiyaalo inay noo soo gado bishii aniga aan bixiyo ilaa kun dollar ayay haddana ku socotay sii materiyaalihii haddana haddana dibay u istaagtay oo laakiin waxay ka tarjumi inaan leenahay han weyn waxa maanta alla subxaana watacaala aan gacan ka sugaynaa iyo ummadda islaamka iyo ciddii wa wax qaban karto waa gartay degmada balcad waa degmo weyn marka degmooyinka gobolka shabeellada hoose ka mid ah maxaa sabab u noqday in aysan tasiilaad caafimaad helin muddo aada u dha horta wax walbo wakti leeyihiin aniga wa meesha hadda aan isbitaalka ka wadno waa isbitaalkii hore ee dowladdii militariga ay samaysay oo anigadaan konton jira ku dhashay sababaheedana waxa ugu wacan oo boqolkiiba sagaashan ah hay-adahan aan dawliga ahayn oo aan ummaduna waxba u qaban gacanna siinin ciddii hankeeda la timaadana hor istaagta ayaa horta sababteeda u ahayd oo maanta magaaladan meel xataa haweentu haddii ay habeen dhaweyto waxa xaqiiqo ah gabadh isku go-daan kortegay aniga aniga naftirkeeda kula hadlayaan kortegay marka wax badan oo culaysyaha jiraan walaashiis xasan maxamed ibraahim xasan dheere oo ka mid a xildhibaanada hirshabeelle ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka degmada balcad ayuuna igu warramayey waxaadna kala socotaan idaacaddeenna subaxnimo ee v o a washington
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dhakhaatiirta soomaalida ah ee ku nool dalkan maraykanka oo intooda badan ay ka howlgalaan gobolka minnesota ayaa bulshada soomaalida waxay u sameeyaan adeegyo dhinaca caafimaadka ah dadka ugu badan ee ka faa'iideysta ayaa ah kuwa aanan aqoonin luqadda ingiriiska wariyaha v o eda jaamac buulle jaamac oo dhowaan howlo shaq u tegay magaalada minneabolis ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhakhaatiirta warbixintan ayuuna nooga diyaariyey dalka maraykanka kumanaanka kun ee soomaalida ah ee deggan waxaa ka mid ah in ka badan konton soomaali ah oo dhakhaatiira kuwaasi oo intooda badan ka howlgala goobaha caafimaadka dhakhaatiirta waxaa ku jira kuwo leh xarun caafimaad oo gaar ah kuwo ka howlgala isbitaallada iyo dir kale oo labadaba isugu jira waxaana intooda badan taga bukaanada soomaalida ah ee afka ingiriiska aan aqoonta u lahayn haddaba urur ay leeyihiin dhakhaatiirta soomaalida ayaa bishii julaay afarteedii waxay soomaalidii u dabaaldegaysay maalinta xornimada ee gobolka minnesota u soo bandhigeen adeeg caafimaad oo isbarasho iyo baraarujin isugu jiray ti annaga farxad bay noo tahay maalintaan ugu horraysa inaan soo dhex galno maxay ahayd maalinta farxad oo kale aan soowax soo bandhigno dadka soomaaliyeed ee nagu soo dhowaaday aad bay u farxeen inay arkaan urur soomaaliyeed oo dhakhaatiirta soomaaliyeed waayo kamay warqabin marka hore marka aad bay ugu farxeen in arkaan dhakhaatiir ina jirta minnesota oo isku tegey oo urur leh
waxaa jiro caafimaad ayaa laga bixinaya dhakhaatiirta saad ujeeddaan waxa ay dadka la wadaagayaan macluumaadka waxyaabaha ay u baahan yihiin inay kaga hortagaan qofkii u baahan inuu isbaarana waxay ka baarayaan cudurrada qaarkood marka aniga laftirkeyga ayaa ka qayb galayo oo dhakhaatiirta soomaaliyeed oo shaqada qabanayso ka faa'iidaysanaya maanta dhakhaatiirta qaarkood ayaa sidoo kale halkaasi ku soo bandhigay sharaxaad ku saabsan sida loo sameeyo gargaarka degdega ah qofka qaba qofka weyn ee wadnahiisa istaago ama miyir beela ama naqaska ama neefta ku dhegto waxaad riixaysaa laabtaxawda ama sakaarka ama bogga waxaan u malayna af soomaaliga ereyga ugu saxsan loo isticmaali karaa waa labxada waa meeshaas godan waxaad riixaysaa hadduu qof weyn yahay ilaa hoos u cadaadinaysaa laba ilaa laba iyo afar two or two bany four baad hoos u cadaadinaysaa adoo isticmaalaya labadaada gacmood intaad isdhex gelisid ururka somaali medical association of america oo loo soo gaabiyo xarfaha s m a a waxay ii sheegeen in tirada xubnaha ka ah ururkan ay gaarayso ku dhowaad konton xubnood sida oo kalena waxa ay sheegeen in mar haddii bulshada ay halkan ku badan tahay ay u baahan tahay tiro badan oo dhakhaatiira waanigelinta aan u samaynayno dhallinyarta soomaaliyeed ee ku baraarujinayno inay cilmiga dakhtarnimada ay bartaan waayo bulshada soomaaliyeed halkan aad bay ugu badan tahay waxaana u baahan yihiin dhakhaatiir badan oo soomaaliyeed oo ka dhaqan gala meesha
tirada ardayda soomaalida ee jaamacadaha ka dhigto maraykanka oo sii kordhaysa awgeed iyo wacyigelinta dhakhaatiirta ayaa sababi karta in la helo hamiga ururka dhakhaatiirta soomaalida maraykanka ee ku aadan in ay kororto tirada dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala dalkan jaamac buulla jaamac v o a minneapolis
cayaaraha toddobaadka soomaalida magaalada tron ee dalka kanada ayaa galay heerkii kala baxa ee sideedda dhammaadka haddaba tartankan ay kasoo qayb galeen shan iyo toban xubnood amaba kooxood oo ka kala yimid yurub kanada iyo dalka maraykanka ayaa waxaa sanadkan loogu magacdaray ciyaaryahankii soomaaliyeed faarax wehliya cadow sindiko jamaal axmed cusmaan oo ka qayb galay ciyaarahan ayaa magaalada torono ku wareystay baashi cali baashi oo ah hafayeenka ururka horumarinta dhallinyarada ee loo soo gaabiyo today islamarkaasina goobtaasi uu kula kulmay
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waxaana aad iyo aad si mahad gaara ugu celinayaa v o a-da sidaad sheegtay cayaarahan waxay bilowdeen saddexiy tobankii julaay ayay bilowdeen kooxaha kasoo qayb galeen waxay ahaayeen shan iyo toban kooxood waxay u badnaayeen kooxaha local iyo nawaaxiga ontario markaan toronto aan iska dhaafo ontario aan idhaahdo marka waxaa kasoo qayb gashay hamilton iyo ottawa ku jireen kooxo maraykanka iyo kooxo yurubna way ku jireen marka cayaarihii hadda waxay marayaan knock outkii quarterfinalkii ayaa maanta noo bilowday si fiican ayaynan u socdaan marti badan oo maraykanka iyo yurub iyo meel walba ka yimidna way noo joogaan aad iyo aad ayaanan ugu faraxsannahay cayaartii galabta dhacday quarter finalkii ugu horreeyey waxaa wada ciyaaray muqdisho f c oo ah from toronto iyo ottawa f c oo ayagana ah from ottawa caasimadda dalka canada cayaartii waxay ku dhammaatay laba iyo labo kadib markii laisla aaday penalty shoot outs waxaa cayaartii ku badiyey oo soo baxay muqdisho f c ayaa soo baxay waxaan rabay inaan ku daro sanadkan cayaaraha soomaali week waxaan ugu magac darnay koobka la bixin doono oo aan ku xuseynaa nin haliyey ahaa oo sboortska qeyb weyn soomaaliya soo gaarsiiyey faarax sindiko faarax weliya cadow faarax sindiko ayaan ugu magac darnay koobkan in aan ku xasuusino waxaan nagala shaqeeyey niman badan oo ciyaartooy soomaaliyeed qaranka ilaa heer qaranka gaaray oo london nooga yimid waa gartay marka sanadkan kulle sanad kastaad qabataan ciyaarahan muxuu kaga duwan yahay sanadihii hore halkudhigid sanadkanse waa maxay wuxuu kaga duwan yahay waxa waaye waagii hore kooxa yaryar kooxa ma badnaan jirin way yaraayeen torono waxaa keliya ka ciyaari jiray saddex ama afar kooxood keliya ka ciyaari jiray markay ugu badato inta kale dibadda ayay ka imaan jireen maadaama hadda dhallinyaradii oo muddo lahaayay oo macalimiin halkan joogto serie a soomaaliya kubadda cagta caan ku ahaa tababaras iyo ilmihii ciyaalkii baa soo weynaaday hadda waxay maraayaan lix iyo toban toddobiyo toban soo waxaan isku dayna marka inaan ayaga jaanin siino sanadkan waxaan kusoo darnay saddex tiim oo cusub oo wada dhalinyaro ah oo qofka ugu weyn sagaal iyo toban sano uu jiro taana waxaan ugu talagalnay in ay experience ku qaataan ay isdhexgalaan dhalinyarada maraykanka imaanaya iyo dhalinyarada yurubka imaanaya ciyaartooyda ahaa inay saaxiibo noqdaan ee isdhexgalaan ee maaragtay isbartaan taana qiim waxay u leedahay dhalinyarada yarka qiimo waxweyn bay u tahay inay qof walbo dhalinyara lix iyo toban sano todobiyo toban sano markuu jiro in ilaa soomaali week tolono ayaan ka ciyaaray baashi waxaa jirta in dhalinyarada dhibaatooyin kale ayaa soo wajahaa oo ay ka midka yihiin mararka qaarkood wararka laga helayo ma wanaagsana dhalinyaro isdishay canada ama london ama maraykanka meelo kale ka mid a marka tartanada noocan oo kale aad qabataan maxaad is leedihiin way dhalinyarada kaga soo wicin karaan dhibaatooyinka noocaas oo kale ee keena in mararka qaarkood ay isdilaan mise waa tartano aad ugu talagasheen inaad ku mashquulisaan oo aad arrimahaasi shaqaadan ku lahayn maya waa saamaynta meel kasta oo adunyada aan ka joogno wayna saamaysay haddii aan ka hadlo canada magaaladan tolono oo soomaalidu aad iyo aad ugu badan tahay way jirtaa dhalinyaro badan in ay maaragtay ay isdagaaleen ay isdileen qaarkood way jirtaa waxaa jira halkan markay ugu yaraato lix ilaa iyo toddoba kalab aa jiro oo haya ciyaal hadday noqon lahayd kubadda cagta hadday noqon lahayd kubadda kolaygaba intaba waa lagu soo barbaariyaa ciyaalka markay lix jir toddoba jir yihiin kan ugu yar markuu toddoba jir toddoba jir yahay ayaa lagu soo barbaariyaa in tababar la siiyo macalimiin badan oo maaragtay soomaaliya ka ciyaari jirtayna way joogaan hadda beri ayaa arki doontaa kooxdan hadda hilaac la yidhaahdo waxawaaye dhalinyaro isla soo barbaaray ayagoo sideed jira sagaal jira haddana waxay joogaan eighteen ayay wada jiraan dhammaantood iyo nineteen kan ugu weyna wuxuu jiraa twenty two britol ayay ciyaari doonaan marka dhallinyarada keliya mashquulin oo kubadda aan ku mashquulin keliya ma aha ee brogramyo badan ayaa magaalada ka jira community badan ayaa jira oo dhallinyarada saacidda waxay u baahan yihiin ee, kala shaqeeya ee, wacyi ba- wacyigelin badan ayaa la sameeyaa cayaarahan keliyana ma qabano ee, samarka intaan la gaarin cayaaraha somali week ee, magaalada tolona dhexdeeda ee, ayaa waxaan ku qabanaa cayaaro ramadaan markuu dhammaadana cayaarihii kale ilaa iyo sebtembar garoonka waa usoo qabanay dhallinyarada ayaa ku ciyaaro ayagoo da-dooda kala gedsan tahay afar iyo toban- mar dhow waxaa naga dhammaaday ee, under 16ka naga dhammaaday ee, ramadaanka koob aan u dhignay under 18ka waa naga dhammaaday Somali Week haddana soo galay Somali Week hadduu naga dhamaado haddana waxaan ku noqonaynaa garoonkii aan ku ciyaari jirnaa ku noqonaynaa ilaa iyo iskuulka loogu noqdo September tournament saas ayuu isdaba joog u socdaa ilaa iyo winter
baashe cali baashe oo ah hafayeenka ururka horumarinta dhallinyarada ee today loo soo gaabiyo ee dalkaasi canada ayuu kaasi ahaa jamaal axmed cusmaan ayuuna u waramayay haatana aan ku nasanno kaalimihiii suugaanta oo ah heestii qadar dhacay iyo fanaanka cumar dhuule cali
labadaysu qalankana qaar kala dilayo isu qoonsada jira calaf lagama quusteen qaban qaabadaan waday qormadii aan teginay ayaan weli qorsheeya calaf lagama quustee qaban qaabadaan waaday qormadii aan deginay ayaan weli qorsheeya wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku tibay wadnaha dhiiga qaadiyo qalbiga ku tibay qayrkeedu roonay qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob-qodob u sheega qayrkeedu roonay qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob-qodob u sheegaa qotonkaiyo joogyo qalabkaiyo heesaa quyar socodka laafyaha markad lugaa qaadiyo qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa
cumar dhuulla cali intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo ayuu asna gunaanad u ahaa eebahow raxmade jamaal axmed cusmaan iyo anigoo saare cabdi axmed waxaan leenahay een, nuur xasan nuur bukhaari ayaa barnaamijka ila waday dabcan jamaal wuxuu nooga soo waramayay dhinacaasi dalka canada intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
qoran dhexda qalanca moodiyo qortiyo cabadhyaha dhexda qalanca moodiyo qortiyo cabadhyaha sunnayaasha qalin kale timaha dhabarka qariyo qosool kiyo jaleecada markaan kugu qiyaasa ama kugu qadariya qosool kiyo jaleecada waxaan kugu qiyaasa ama kugu qadariya